cadeeya la arkana shaki ma yimaadin laakiin hadda waxaa lagu dhex jiraa meel dhexoo wareeraho warna waa socdaa lamana qaban karo warkaas waxaa la yidhaahdaa yowmu shaki marka maantii shakiga ayaa bayina timid rag baa ka yimid meel kale waxay yidhahaan bishii annagaa shala galaba aragnay safarka waa aragnay maantana waxaa la joogaa maantii bartamaheeda ama gelinkii horeba ha noqoto waagii waa umbariyey kabacdaa la joogaa wajaba imsaaku baqiyatihi maanta inta ka haragta in la aafaysto maanta wax dambe la cuni mahayo waa la joojinaya maanta ramadaan ilaa bayinadaana cadaysa waqadaahu in la soo qadeeyo ilaa soomkaa niyadiisii caawa lama baraysiin soomna haddaan niyadiisi hameenkii la baraysiin maantii ma jiro oo soomku ramadaan yahay man lam yubayti niyata falaa siyaama lahu wayu'maru waa la amraa asabiyu bihi bisawmi lisabcin toddoba hadduu jiro oo tabarna lagu arko wayudrabu licashrin tobanna waa lagu garaacaya waase haddii daaqa lagu arko ha tababarto ha barto ee asaga farad korkiisa ay ma jiro wayubiixu fidra afurka waxaa banneeya halabatuljuuci gaaja inay ka adkaato iyo walcadashi oon bixayu yuqshaa meel laga cabsado alhalaaku walmarad qofkaan inuu dhinto ama inuu jirrada labadaasaa laga cabsana ee oon xoogaa kululeeyey laakiin waxaad raadaho uu reebahaya aan la arag oonkaas loo afuri maayo ama gaajadaas loo afuri maayo laakiin kan ama jiro ama waxaa laga cabsanayaa dhimasho wax yaroo iska khafiifa maaha walow ara'a soomkii maradkii marka gaajadiina waxaa wey waa sidii oo kale oo haddii ay tahay gaajadaani gaajo khatara ay tahay oo qofkii khatar geynaysa de maradkiiba marmar bay ka cuslaanaysa walow ara'a hadduu soo dariyoo yimaado fii anaa'i sawmi soomka walow dara'a haba yimaado juucaas iyo cadashkaasi fii anaa'i soomi soomka dhexdiisa idaa shaqa sawmu fii anaa'i alyowmi maanta dhexdeeda idaa shaqa sawmu hadduu soomku dhiba laba waxyaalood buu iskugu kay qabtaan u malaynaya wayubiixu lfidra qalabat ljuuci waalcadashi bixayu yukhsha alhalaag halkaa maku joojiya waalmaradu maradkuna waa banneeyaa walow dara'a haba soo kordho fii anaa'i sawmi fii anaa'i alyowmi idaa shaqa sawmu soomku hadduu dhiba marka maradka sida shardigiisu waxa weye waa inuu soomku dhiba wa safaru lqasri asagana waa banneeyaa in faaraqa alcumraana dhismaha hadduu faaruqo qabla alfajri fajirka ko masale oo xoogaa ikhtilaaf culimmada ku dhex jiray ahayd haddii maanta uu rabo inuu safro beledkii joogo ma afuri karaa mise inuu beledka ka baxo marka meeshaan asaga wuxuu ku adkaystay beledka waa inuu ka baxa hadduu beledka ka baxo qabla alfajri safarkuna safar dheer yahay safaru qasri wuxuu kusoo sheegay siddeetan kilomitr meeshii loo socdo safarkaas dheer asagana waa bannaynahaya afurkiibuu bannaynahaya weli meeshaas marka juucii iyo cadashkii wuxuu yidhi halaag baa looga cabsan maradkiina wuxuu yidhi soomkaa dhiba safarkiina wuxuu yidhi waa inuu safarulqasri gaara waana inuu ka baxaa dhismaha beledkiisa qabla alfajr hadduu beledkiisa saaka ku waabariisto maantaas soomku ku dhammaysana wain nawaahu min alleyli habeenkiiba ha niyeysto caawuu niyeystay aroortii buu ka lahay subaxdii waagu wuxuu ugu baryey beledka meel ka baxsan waa iska afuri karaan maxaa yaele safar buu ku jira aw calaa safarintii waa ku jira fain saafara bacdahu bacda alfajri hadduu safro falaa ma afurayo bacda alfajri hadduu safro oo soomkiiba beledkiisa ugu soo galay markaas ma afura wاlfidru lilmusaafiri afضal afurkii oo musaafirkii ayaa afdalu fadli badan in darahu sowmu soomku hadduu dhiba ninku waa musaafir soomkuna waa dhibahaya inuu afuro ayaa u fadli badan oo ninkii la balbalaynayo oo dhacay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kii laysa min albirri siyaamu fi safar ninkan maxaa ku dhacay waa ee waa soomay marka oon iyo waxbaa qabtay marka safarna waa lagu jiray marka safarku waa meel mashaqad badan marka inuu afur inuu afura u fadli badan haduu dhibo wa ilaa haduu san dhibayn fasawmu afdal musaafir waa yahay maanta beledku iska jooga wax dhibaho u qaba ma jiro ama safarkaba wuxuu ku safraya gaadiidkiisa baa gaadiid oo iska muriix ah markaas wax dhibaho u qaba ma jiro inuu iska soomaa u fadli badan siduu dimadiisa u bariyeelo dimadiisa siduu usii bariyeelo walow khaafat hadday cabsato murdicu naagtii wax nuujinaysay murdicatun ta laguma daro maxaa yeele rag lama nuugo wixii naagaha kaliya ku khaasa ta'da laguma daro farqi uma baahna ta'da oo lagu kala farqinayo dakar iyo unfa uma baahna walow khaafat murdicun aw xaamilun ama tii uurka lahayd haddii madaxay ku sidaa laga wado xaamilatun baa la odhan lahaa maxaa yeele rag iyo haweenba madaxa wax waa ku qaadan حامل مد أور كله هدي عبسته على أنفسهما نفتود هدي عبسدان أو ولديهما لبدود الموت أفضرتا وأفرهي وقضتا وقضينا nafteedii bay u cabsato soonkii bay u adkaysan wada ilmay nuujinaysay ama uur bay lahayd nafteedii bay u cabsatay waa afuraysa hadday ilmaha u cabsatana waxa weeye waa sidoo kale ilmaha hadda waxaan u malaynahayaa in badanba haweenku umaba cabsadaano saas badan looguma fikiro laakiin waxay u baahnayd in dadka khibradda u laho takhaatiirta iyo ay la taliyaan haweenka in soonkan ilmaha wax u dhibahaya iyo in kale ayadoo awalba daciif ahayd oo haddana waxaa laga yaabaa inay ilmihii laftoodii dhibaataba gaartaba marka dadka khibradda u lihi inay kala taliyaan haweenka munaasab bay ahaan lahay waxaana ilmaha waa dhibahayaan ma dhibahayaan soonku waa dhibahaya ma dhibahayo inay inay kala taliyaan marka waa afurhayaan ayagu laakiin tafdiyaani waa fidyay bixinayaan cinda alkhawfi cala alwaladi marka ilmaha u cabsadaan likulli yowmin muddan ayay bixinaa kolba waxa naso anugu kusoo arooray ma arag laakiin fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen naagta uur kale iyo midda wax nuujinaysa waxaa laga rabaa cunto kale ah ibnu cabaas iyo ibnu cumar qaarna waxay yidhaahdeen waxaa laga rabaa qado kale ah qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga rabaa qadaa iyo iyo fidyo meeshaas haddii ikhtilaafku ka jiraana waxaa la fiirinahayaa qaarkood waxay u fiirinayaan inay la mid tahay ninkii duqa ahaa iyo qofkii jiradiisa oo khatarta ahayd iyo waxyaalaha noocaas oo kale haddii jirra iska caadi haddii laga dhigo waxay noqon lahaayeen inay afur maxaa yahay qado kaliya laga rabo saasoo kale ay noqon lahay marka si kastoo ay tahayba waxa weye fuqahada waa masaladu masalo oo fuqahadu ay isku khilaafeen weeye oo qaarkoodna ay leeyihiin afar baa laga waxaa laga rabaa muxuu ahaa qado kaliya qaarkoodna ay leeyihiin qado iyo waxaa laga wada rabaa qaarkood xaamilada iyo waxay kala qaadayaan murdicada afar qowl baan u malaynaya meesha inay ku jirto marka ayada sida muuqanaysa qofkii mariidka ahaay oo kale waa la mid oo dhibkii waa qabtaa qado in laga rabaa wax muuqdo idcaamkaasna marka waxa weeye culimmadu waa ku ijtihaadeenoo qaarkood waa ku dareen haddii ay ilmaha u cabsato walaa yajibu waajibu likulli yowmin muddan maantii kastaba mid bay bixinaysa walaa yajibu sawmu ramadaana ramadaan soonkiisu ma waajiba ilaa biru'yati alhilaali bishoo la arka maahan wax kale kuma waajibo ramadaanku ilaa bishiyo la arka maahan fa in qumma haddii la daboolo daruur iyo wax noocaasoo kale ama qiic ama bus ama waxbaa daboolay وجب استكمال شعبان شعبان لما يسترتا واجبه هي ثلاثين يوما صد مالمو عبد الله بن عمر وكلا يا اسغا هدي بشكي كغلو بريتا ان رمضان تهي وضروري wax isku aadiyaan waa iska soo mid laakiin taasi waxa weeye waa ee madhab saxaabi iska weeye ee xadiidta marfuuca sida ay tusinayso waxa weeye in ee رمضان لا دمي شعبان لا دميستيرا بعض الروايات ولا قدره وفقهada qaar kood ay u qaateen marka maantaas in ramadaan la iskaga qadaro ay u qadar ay u qaateen riwaayooyinka kale waxay tusayaan faakmilu ciddata shacbaana 30 riwaayooyinkaas kala bayaaninaya marka shacbaan baa soddon lagu qadaraya ramadaanna marka ka bacdi baa la siinaa hadii daruur iyo isku aadshaan dar muxuu ahaa dhisme iyo wax baa isku aadsho waa la arki waayay فإن رؤيا نهارا مالن عد هدي لا أركو فهو لليلة المستقبلة هبين كسو سقدا أي أسقنا وهدي قلب دير لا أركو بشي بريتو أي أي كل سنة لليلة المستقبلة وإن رؤيا في بلد هدي بلد لو أركو دون بلد بلد كلا لا جماعة أركو فإن تقاربا هدي اسكو ددو يهين عم الحكم حكم كوا ودا عميمة وإلا هدي سن اسكو ددوين فلا معميمة وميشا سوحو كسعودا بلد كستابا إنو رؤيديس ليه هدي ميشا سلطان جوغوه وسلطان كو دادكو دن غارسيو إني بري رمضان تهي سلطان كا وركيسا دادكو دن راعايا انتي وركيسو غارو دن سلطان كاسي كسعونا لكن هدي آن ميشي سلطان كي وركيسو غارين دادكا كالي oo markaas muwaasalaadku ay cariiri ku yihiin fuqahada waxay isku khilaafsan yihiin meel haddii laga arko carradoo dhan miyaa laga soomahayaa mise beled walba bilaaddii isku dhadhowba ru'yo khaas ahay leedahay bilaaddii isku dhadhowba ru'yo khaas ahay leedahay qoladii tiri marka bilaaddii isku dhadhow ru'yo khaas ahay leedahay oo ay una muuqato muxadisiinta taraajumtooda marka aad fiirisid ay kitaabada u sameynayaan inay aragtidaas aad ay ku badan yihiin oo bilaadii isku dhadhowba inay ru'yo leedahay haddana dhadhowaantii cadadkeedii ah waxay noqon waaye wax xadidan markaasi qaarkood yidhahaan musaafatul qasri qaarkood yidhahaan ikhtilaafu lmadaalic labadoodana midii aad fiirisid bacdayg baa ku jira maxaa yeelay ikhtilaafu lmadaalic haddii la yidhaahdo waxaa soo baxaysa bilaadii isku hal khad ku jirta ayagii oo kala fog kala fog kala fog inay isla soomaan bilaad isku dhadhow oo madaalicdoodu kala duwanta oo qoraxdu isku mar aysan u soo baxaynoo bisha isku mar aan arkaynoo waxuu kala duduwanna inay ayagoo aanba kala fogeynba ay ay kala kala afuraan marka wixii oo markaas isku dhadhow oo sida caadiga isgaari karo akhbaartoodu isgaari karto haddii saasoo kale laga dhigi lahaa waxbaa soo dhowaan leh laakiin hadda wuxuu ku yidhi walbucdu biikhtilaafi lmuaalic waa inay ikhtilaaf madaalicdu iskhilaafsan tuhi madaalicda qoraxdu isku mar uma soo baxdo bishii sidoo kale noqonaysaa kalxijaazi waalciraaqi wa misr وقيل بمسافة القصر مسافة القصر أيضا ميل اسكو دوبة maxaaha sideetan iyo iyo kow kilomitr sideetan iyo laba kilomitr waa dhul isku dhadhow masaladuna siday u badan u dhib badan tahay imaam nawowi raximahullah kitaabadu qorahay marba mid buu raajix yeela imaam nawowina de waxa weye rajul cajiib maalin waxbaa raajix yeeshay maalin meel baa wax ku qortay iyo wax noocaas uma muuqdaan maantay wixii arrintu ay la noqoto ayuu markuu wax qorahayo uu ku dhiga maanta arrintu meeshay la joogto ayuu ku qoray marka kitaabadu qoro markaa fiirisid qaarkoodna wuxuu raajixaya ikhtilaafu lmadaalic qaarkoodna masaafatu lqasr ayuu raajix yeelay waqiila bimasaafati lqasr masalada marka ikhtilaafkeedu intaa la eg tahay haddii suldaan wax aruuriyo la waayo dadka kale in maantoo dhan ay ku murmaan oo layshaysto oo maantoo dhan mar allaale markay soom yimaado muran la bilaabo waa nooc jahliga ka midow nooc min aljahli masalo oo fuqahadii bay isku khilaafsan tahay haddii wax wax aruurin kara la arkana in la aruuriyo sidii khilaafka lagu yarayn kara haddii la waayana dadku isku cudurdaaray ah dadku inuu isku cudurdaaro laakiin nooc iska jahliyo soomaalida iskaga jiro nin walba masaladii asaga u muuqato uu moodaya inuu ku dagaalamo in laga rabo wada ya waa nooc iska jahliyaa ku jira wayuqbalu fii ramadaana بالنسبة إلى الصوم عدل واحد قفك أركها يا مرك إمي سول لأجيها والله أركي بشي دتكو لاني ولا أركان سورة قل معها إمي سا أرك جود اللي قادنا رمضان waxaa la aqbalayaa buu yiri soomka marka loo fiirsho cadlu waahidun hal aadil wa Abdullah ibn Umar waa kii oran jiray dadkii bisha fiirsho ana sheegay markii nabiga uu sheegay sallallahu alayhi nabiguna waa soomay dadkiina waa sunnah Ramadan hal nin kaligiis waa aqbala عدل واحد ذكر وانين كلغيس ورغا حر حر مكلف ولا يقبل لما أقبل في سائر الشهور إلا عدلان لبا عدل ماهن بلاها كلا رمضان دمات كيسو كلا لبا نبا لا أقبلها يا هل لا أقبل meeshaas wuxuu ru'yatul hilal way wax lagu afura walaw arafa rajulun nin haduu ku aqoonsado bil hisaabi wan nujum xidigaha an qadan min ramadana ramadana inay kamid tahay lam yajib soom soom waajib ninkan waxbuu xisaabiya xisaabtiisaas wuxuu ku garanayaa barita inay ramadaan ama xidiguhu fiirshaa manaasishooda xidig hebel markuu meel hebel joogo bisha saasaa soo gelaysa hebel baa soo gelahaya waxbuu xisaabiya soomku ku waajibi maayo maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay soomka iyo cibaadaadku inay ku dhisan yihiin wax waadix oo banaanka yaala inna ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsubu ashhar wa kada wa kada gacmuhu sisa marka bishaas oo la arkahay ayaa wax lagu lagu dhisan wax nin xisaab yaqaanina xisaab aqoon bay wada yaqaanaan ayaa cibaadada ku dhisan haddii xisaabo iyo waxyaalo noocaas la geliyo waxa noqonaysa meelaha qaar koodna si loo soomeyn la aqoon waayo meelna si loo soomo ama dadku intay xisaabta isku khilaafaan niba meel ku dhufto laakiin wax waadix oo banaanka iska yaala ayaa lagu dhis haddii bishii galabta la arki waayo beritaa la soomay haddii la arko qof oo hadalkiisa loo qaato waa la soomay laakiin yajuusu lilxaasibi walmunajimi faqad ninkaas xidigaha fiirshay iyo ninkaas oo wax xisaabiya ayaga waa u bannaantuhay masalada lafteedu masale aad u adeeg badan weeye maadaama nebiga sal allahu caleyh wasalam arrintiiba ku xiray shay waadix oo bishaas aragtideeda uu ku xiray waxyaalihii kale marka waxaa ku jira adeeg baa ku jira in soomku ku sugnaan karo wain ishtabahati ashuhuuru biluhu hadday ka dheex galaan calaa asirin nin la qafaashiyo wanaxw ninkaan meel mugdihu maxbuus ku yihi bilna ma arko qoraxna ma arko waxna ma arko waqtigiina waa socdaa waa garanaya inuu wax soo tagahay ama meesha uu joogaba cid lama joogto oo waxba ma xisaabin karo ijtahada wujuuban waajib ahaan buu dadaala wasaamahu waana sooma wasaama waa sooma ijtihaadku waa inuu calaamaad haystaa calaamaad buu haystaa waqtiga hebel kulayl baa soo galay qabow baa soo galay haddana xagaa baa yimid bishu soonku waqti hebel ku soo aadi jiray waxbuu xisaabina asaga markaa tabartiisa ku fila alla ilaah geedihii baa mira bixiyo meeshaanuu jooga wax wax u sheega ma hayo laakiin wuxuu arkayaa gaalaa qafaalatay wax wax u kala sheega ma hayo laakiin wuxuu arkayaa mirihii bislaaday iyo fasalkii go-ay iyo midkii dhumay iyo waxbuu arkaa wax calaamaha wax ku garto hadduu arko waa ijtihaad hadduu calaamo waayana waxba ma yaqaan hadda ninkaas ninkii calaamo waaya ijtihaad lagama rabo اجتهاد علامات الرافع والربا ما هن اي عربر دول برما اجتهاد علامات الرافع والربا هذه علامات هو ده وحو كو اجتهاد ما فإن استمر الإشكال إشكال كيبا دائمي نين كان وا اجتهادي وحو يصير بشي رمضان ما انت انا كنت وصلت رمضان واسكسوم واسكسوم هدنا هدو كسو بحي واحد دنبو وحو كلا عدايه ماشي ما اوسان عرب إشكالكاس دائم اسكن نقطة أو وافق رمضان رمضان بوافق اجتهاد كسيب ألا وافجي رمضان وكو آذي أو ما بعده رمضان وحي كدن بيوكو آذي صح وأنا صح إلا رمضان كذلك سدو تهين رمضان وقضاه كو آذي هدو رمضان كلفتي سي وافقين ووافق هدي إشكال أو كجرو إنه رمضان وافقين ونسوا وافقين إنك أنا أنت تبرتي سعيد وأكسوا بحميالك الله وحر عمالك أو وافق ما قبله وحي كهريه هدو وافق لم يسحان سحم رمضان وحي كهريه وافقي سو الدلالة الدلالة شعبان وافقي شعبان صومي رمضان واكا قداليا رمضان مع سحاي معايا رمضان كينا موافقين قدنا مر يا وحو كوا جبيب لما أركم ميل marka hadii ramadaanaad badan meesha uu ku jiro mid hore uu gudbay oo gadaalkiisa ramadaan bilo kale uu soomay ramadaankii waa gadaalkiisu soomay waa waafaqay laakiin hal ramadaan ayuu meesha ugu soo galay oo ramadaankiina shacbaan soomay meeshaas marka ramadaan ma والله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد soomkii baa lagu dhex jiray shardiga hadda lagu dhex jiray wuxuu ahaa niyadii shardu sawmi anniyatu walimsaaku can almuftiraat meeshaasaan ka bilaabayna miya wa shardu sawmi soomka shardigiisu anniyatu niyo wey walimsaaku in laga afhaysto laga joogsado can ilmuftiraati waxyaalaha waxa furiya soomka shardigiisu labadaas weeye waa in waxna la niyeysto soomkiina la niyeysto wixii muftirkaana laga joogso niyadiibu marka wuxuu rabaa xoogaa inuu tafsiiliyo camal kastaaba niyo waa u baahan yaha laakiin niyada kayfiyadeedii xoogaa inuu bayaano fayanwii likulli yowmin maalin kasta waa niyeysana oo bisha kowdeeda niyada uu niyeystaa sanadkii oo dhan u kaafin mayso man lam yujmic الsiyaama qabla اlfajri falaa siyaama lah waa in oo qabla اlfajri mar walba inuu goosto inuu berito soomugu fain kaana fardan soomku hadduu farad yahay wajaba tacyiinuhu inuu cayinaa waajiba ramadaan nadar inuu cayinaa laga rabaa hadduu farad yahay nooca uu yahay wa tabyiituhu min alleyli habeenkii inuu niyadaas barisiiyo oo caaway soom ku baryo ayaa laga raba marka farad inuu kala caddeeyana waa laga rabaa habeennimada inuu niyeystana waa laga rabaa niyadii wa akmalu sida ugu kaamilsan niyadaas an yanwiya inuu niyeysto weeye sawma qadin berita inuu soomo can adaa'i fardi ramadaani haadihi ramadaana haadihi sana sanadkan ramadaankiisa faradkiisa uu gudana lilaahi tacaala alla dartiisa marka lilaahi tacaalaas waxa weeye waa cibaadada nuxurkeedii weeye waa ikhlaaskii laga maarmi mahayo ayad niyo laga maarmahayo maaha laakiin hadduu berrito ramadaan inuu soomo iska niyeysto ramadaankiina waa cayinay ramadaanna berrito waxaan farad ahayn ma noqon kara laakiin inuu adde iyo farad iyo waxyaalaha noocaasa ku dara waa kamaal buud niyadaasoo dhanna qalbigaa laga sheegahayaee afka waxba laga sheegima afka niyada laga sheegaa waxa weeye waa xajka labayka xaja wa cumra xaji cumro midoodba waa lagu dhawaaqaa amaa soomka iyo salaada iyo kuwaas iyagu laguma dhawaaqo dadkii ha lagu dhawaaqaana wax cillo uun iska caqliyahay keenaan maahane wax oo naqli ma keenaano waxaa la rabaa qalbiga iyo carabku inay iskaashadaan biiraha marka haddii wax lagama maarmaana ay tahayna nebiga sal alla alay wasalam ee saxaabadii iyo dadka wanaagsan baaba samayn laha haddii wax oo wax ku jiraan ay tahay faa'iida ku jirto walow akhbarahu hadduu u sheego biru'yati arkiddii bisha la arkay leylata shaki shakiga habeenkiisii yathiqu bihi qofku ku kolsan yahay oo mima laa yaqbaluhu lxaakimu xaakimku dadkuusan aqbalayn dad haddii xaakim ay u yimaadaan warkooda uusan qaatin laakiin asagu yaqaanoo ku kalsoon yaha u sheego caruurtiisii iyo haweenkii dad asagu uu yaqaano uu ku kalsoon yahay inay run sheegahayaan dadkaas ayaa u sheegay habeenkuna waxa weye waa leylatu shaki oo shakiga leylatu shaki waxa weye waa habeen soomkii bishii waa la arkaa la yidhi qofkii arkay lama qaban karo laakiin beledka waxaa ku dhex jirta bishii waa la arkay ama dadka arkay waa dad oo aan hadalkooda soomka lagu goynayno sibyaan iyo noocaasoo kale ayaa arkay marka shakiga markaas haddii wax arkayba aan la arag shaki ma jiro waa iska shacbaan haddii hal qofii arkayna waa ramadaan oo qofkii la yaqaano haddii hadal unu iska socdo bishii baa la arkay qof arkayna aan la aragna waxa weye waa shaki marka leylatu shaki ayaa bishii inay arkeen waxa uu sheegay man yaiqu bihi miduu ku kalsoon yahay oo miman laa yaqbaluhu lxaakimu dadaan xaakimku aqbalayna min niswatin haween wa cabiidin addoommo wa sibyaanin fanawaa waa uu niyeystay بناء على ذلك سو سدا ku dhisahaya oo qofkaan inuu run u sheegayo ayaa qalbigiisa ku go'ay markaasuu birita ramadaan iska niyeys فكان منه رمضان بانا مانتي كم من نقطة صح وأن صح يوقفكاسي وحو كوكل سونان كرو أيو كسومي إن كستو دتكو أن عام يسنو أهينا سجا وحو كوكل سونان كرو أيو كسومي مركادي بريت رمضان نقطة نيدي ستردد مالك meeshaas waxa la rabaa in lagu yiraahdo niyada aan niyeysanayso birrito waa ramadaan waa inay tahay wax asaas leh ee adigu haday ramadaan waa iska niyeysto ramadaan inay tahay iska niyeysto kaliya kuugu socon mayso wa in nawaahu hadduu niyeysto birrito inuu soomo min qayri ikhbaari axadina soo qof u sheegay aan la arag ayuu beri inuu soomo iska niyeysta ramadaan fa kaana minhu maantiina ramadaan bay ka mid noqotay lam yasix aan sixi mahayo maxaa yeele niyadiisu asaasay ku taagan tahay ayaan jirin berito ramadaan inaan soomaa iska niyeysta asagoo haddii wax akhbaarahu uu hayey iyo wax macluumaadi ma aysan jirin laakiin waxaa soo caddaatay dad baaba yimid oo yidhi annagaa galabta aragnay ramadaan bay noqotay sax laakiin niyadiisu niyad salle maaha wax uu wax ku niyeystay ayaan wax jira ahayn marka wuxuu lam yasix aan sixi maayo sawaa'un jazaba biniyati niyadii gooya ow taradada shakisanaaya isla midba oo faqaala yidhi in kaana qadan min ramadaan hadday tahay fa ana saacimu waa soomana wailaa haddaysan ramadaan ahaynna fa mufdirun waa afurana hadduu saas yidhaahdo shakigaas ku taradudkaas uu ku niyeysto iyo hadduu yidhaha berrito waa soomaya goosto waa isla mid mar haddaan soomka uu soomahaya asaas uu ku dhisan yahay haddaan mar la arag oo cid wax u sheegta oo أساس النقطة عن ذلك ويصح النفل ويصح النفل كي سنرها وأنصحها بنية مطلقة نيلا إطلاقا نيلا إطلاقا وحاول إنه اسكسومو نيس يا محمية كقب ولو قال هدورا ليلة الثلاثين من رمضان habeenka soddonaad oo ramadaan ka mid ah in kaana qadun min ramadaan haddii berita ramadaan tahay fa ana saacimu waa soomanahay wailaa haddaysan ramadaan ahayna fa mufdirun mid afuran baan ahay oo fa kaana min ramadaan uu noqdo saxa soomuu soomkiisu waa ansaxa kani xujuu haystaayo ramadaan ilaa ay caddaato inuu dhammaaday ramadaan baa socda marka hadduu yidhaha berito maantii soddonaad wey hadday ramadaan noqotona waa soomaya hadday ramadaan noqon weydana waa afurahaya taradudkaasi waxba sal mala maxaa yeelay inay ramadaan tahay asal laakiin tii hore inay shacbaan tahay baa asal ahayd ilaa wax asalkaa ka guuriya la arko shacbaan bay ahayd tanna waa ramadaan ilaa wax asalkaa ka guuriya la arko marka asalkiibuu ku socdaa ninkaasi nin asaas ku fadhiyo shakigaan uu leeyahay hadday ramadaan tahay haddaysan ramadaan ahayn ramadaan bayba tahay hadda hadda ilaa wax wax u sheega la arkaa asaga waa u ramadaan marka niyadiisa asuu ansaxaysa ويصح وانصح النفل سنة بنية مطلقة نية لا إطلاقي نية لا إطلاقي waxa weeye lama sheegin ee maanta isniin lama oran carafa lama oran waxba lama oran soom iska niyeyst qabla zawaal zawaal hortiis gelinkii hore intii tahay saaka waxba ma uusan cunin waxa ku soo dhacay inuu iska soomo bis waa waa niyeystay soomku waa u jira النبي صلى الله عليه وسلم وتعايشة أرنت جرب يمد وحروا وح أنت ما يلا مركز على الماء مركز إذا إني إذا صايم مركز واسوم مركز واسوم قبل الزواج لكن شرط وحوي وح منافي للصوم وإنه سكر من ساكا بنت سكر على برقدي راسهم بني استمسعونيس وحوي وح منافي مجهول وإن أكل هدوح عنه meeshaas axkaam fara badan fara badan buu isku aruurin doonaayo ee bagga kale dhammaadkiisa badala sawmuhu meeshaasu jawaabta ka dhigi doona wa in akala hadduu wax cuno aw shariba wax cabo aw istacadda ama sanka wax iskaga shubo aw ixtaqana ama dabada wax iskaga shubo sida daawooyinka iyo waxyaalaha dadka dabada looga shuboo kale xuqnada la yidhaahdo أو صب في أذنه دكتي ساوح لغشبه فوصل وحقار إلى دماغه مسكحديس مسائل كان مركب يشاس وكهل الدونو إن بضان وحيكو سابسينيهين قفك طعامي شراب بالغفع ولما مركب إن تودا بضان وحيكو راعيان وح الله وحي ميل جو فقارو دان عمتضي راعيان meel furan wixii ka soo gala manfad maftuux wixii ka soo gala oo meel joogfa gaara waxay yidhaha cuntada ay la mid yihiin sidai aqlabiya jumhuur ulculamaa ay ku tageen ومشاس marka waxaas waa cunto iyo cunto maahan iyo waxyaalahaas kala bixiskoodii waa ka dheeraaday وهذا ابن عباس وكل يري الوضوء مما خرج والفطر مما دخل هذا الكاس وكل أيه مركا أي قاتينو وحلا عليه وحي ميل جوف جار جوف كاسي علاش انت اللي دلولي ميل حكا قشو manaafidii furnayd ha ka soo galo maskaxdii waxa ka galeen sankii waxa ka galeen haddii qof sanka laga quudinahayo oo saasoo kale dhiig looga shubahayo wixii adiga meel manfada ka soo galo oo joof gaara meel furanna ka soo baxa joofna gaara waxay yidhaahdeen cuntaday la midi ama duburta iskaga shubo oo subba fii udunihi dhegtiisaa lagu shubo foo wasala ilaa dimaaqihi maskaxdiisuu gaaray shay baa lagu shubay markaasuu maskaxda gaaray بيه وحي وشب أو أدخل أسبوع أسبوعا فرق وقليه أو غيره فرق غير تسفيه دبره وقليه أو قبولها ناكت قبول كذي أي جلس وراء ما يبدو وحم مغضة كجدال عند القعدة فرق أكتس قفكم مركة أو فريستو أنتي موقت كسي شيء أو وصل إلى جوفي شيء جوف كيس وحا جاري علوشيس شيء من ضعنة دوريتان درتس علوشا ورن لوغم ذي مركة ورن كيبا علوشتي أو دواء دواء لغو شوية مركاسي على شيقش جوف بيقش أو تقيا أو اسم التجيو أسقى أقصد وأقصد أو جامع أو جماعة أو باشر أمناك بطابت فيما دون الفرج فرج وحكا سكاية فأنزل بيودك دو وحتابتو بيكدقان مثل وصونك واجب أو استمنى منيبو اسكد البي فأنزل وادك منيبو اسكد البي واسكر هذه وكتب أو بالغ في المضمضة اللغلق يبو كحيل ديرا واللغلقنا هي صدح جار كبدن بو اللغلق داي دونتي بو غلي وخا خاخ بو يري markaasuu ku gud أو الاستنشاق أما سندارسيغي أيو ku dheeraado sanku aad biyaha ugu jiiday fanazala jawfuhu jawfkiisu u deg وحديثك واكي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون سائما سائمتي waa loo diiday inuu ku xeel dheeraado marka inay wax u dhibaysaa meeshaas ka soo muuqan marka luqluqashadii ama sandaarsiga buu ku xeel dheeraaday markaas uu joofkiisu u deg badala soomuhu waxaas oo dhan ku dhammaan doona aw kharaja riiquhu candhuuftiisii baa min famihi afkiisa ka baxday kamaa idaa jara hadduu jiido weeye alkhayda dun fii famihi afkiisa cinda fatlihi markuu saloogahay dun buu rabaa inuu tirjiyo markaasuu afka geliyo markaasuu candhuuftii ku jiiday فانفصل عليه ريق اندوف با لبخدي ثم رده هدنا وا سو عليو دنتي سيده افكا u diidaayay markay ay wada qoydo anduufti xagga la tagto hadana soo celiyo afku ku soo celiyo markaas uu ka dhuuq وبلا ثم رده وا soo celiyo وبلا عريقه anduufti siibulq anduuftaas intii awal afkiisa ku jirtay waxay ahayd meesheedii bay ku jirtay laakiin haday banaanka u baxday oo mar dambe la soo celiyo hadda ajnabi bay noqon shay banaanka laga keenay soo baxay أو بلع ريقه عن لفتي سيبو لقي متغيرا حاله يا مدورسون دونتان او مليغه يا رنجي وي لهاyd rinjigiiba candhuufta ku milmay waa gaduudatay ama waa madoobaatay markaas uu iska laqay marka rinjigaas uu laqay aw balac riiqahu mutaghayiran kama ida fatala khaydan hadu dun tirjiyo ama salooga weeye oo fatagayar bisibqi rinjigiisu uu ku doorsoomo candhuufta rinjiga ku doorsoomo أو كان نجسا عندوفت نجس به نجاسة نقط كما إذا دمي فمه أفكي سيبا ديغي فبسق عندوفتي بطفي حتى سفى ريقه إلى عندوفتي سيسافي أي نقطة ولم يقسله من أدقل وحلي عندوفتاس إنتي نجاستها نجاستاس إنو لقلوما أو قلا سافي النقطة أنا وحكو الظاهر سمي مايانا وإنو إنو دقا وحبي أهين وحبكم أدقمان منه مذهبت سيدا يكون سعوته وح أنبياء هين وح ما ما ما ظاهرية فبسق إيه عنوفتي بطفي حتى سفر ريقه إلى عنوفتي سي أي سافر نقط ماشي وهو وقفك بك قبنا يا عنوفتي وديق له دول لقي وبدو ده يروح لي عنوفتي ديق وانا ما ري سافر بين نقطتين لكن عنوفتي ولي ظاهر معها ولم يغسله مرقا أو ابتلع وحو لقي نخامة حاكو من أقسى الفم أفكد ماشي وش يسوك كان وكسوك جوي واسكلا إنه اسكتو فان in qadara hadduu kari karo calaa qadciha inuu soo gooyo wamajiha uu tufo wamajiha uu tufo hadduu kari karay inuu soo gooyo tufuu kari karay waa iska laq fatarakaha waa ka tegay xataa nasalat ilaahay hoosuu degtay aw dalaca alfajru waagii baa soo bariyey wahuwa mujaamicun asagoo jimaac ku jiro fasda daama waa iska daa'imo waa kusii socdo walow laxdatanba ha noqoto wax yarba ha noqotee waa kusii jira wahuwa asaguna fii jamiici daalika inta lasoo sheegoo dhan daakirun lisowm inuu soomaya waa xasuusan yahay caalimun bitaxriimi xaaraam noqoshadana waa og yahay badala soomuu soomkiisi waa bura intaa lasoo sheego oo dhan mufdiraad buu ka dhigay marka haddii uu soonkana xasuusan yahay waxaan inay mamnuuc ka yihiinna og yahay markaasaa soomku burahayaa buu leey waxyaalaha qaarkood qofku ma ogaan karo waxyaalaha qaarkoodna waxaa suuragala inay bacdulmadaahib bay isku khilaafaan marka wixii qofku uu marka jaahil ka yahay wax asagoo wax akhrisanahayo uu jaahil ka noqon karo weyo qofka loogu cudurdaari karo waxyaalaha qofku jaahilka uu ka noqdo waxna wax bannaanka iska yaallo weeyo qofkii aan isdhibin maahana qof kaleba waa ogaana kaas waa laga rabaa qof walba inuu ogaado waxna asagoo qofku uu xaqsanayo oo dadaalahayay ka qarsoon yihiin kaasna waa loogu cudurdaarahayaa dadka jaahilnimada badala sawmuhu waa bura وعليه قضاء إنه سوق قضايا ما أنت سأل جربه وإمساك بقية النهار ما أنت أنت ذهبت إنه أفا يستوصن وحبا عن إنه على جربه قال إنك ما أنت كهرينا أنت ما أنت كهرتينا وحن أسميي وأفا يسنا يا وحبا عن إنه هدو تدين وسوق قضاينا marka waxyaalo badan oo wax afuriyo oo kala daadsan buu soo sheegay marka hadda wuxuu rabaa inuu soo duuduubo wuxuu yidhi wa daabidulmufdiri waxa wax afuriya daabidkooda wusuulu caynin cayn waa inay gaartaa shay cayn ah riix iyo wax noocaasoo kale ah ayaa laga bixinaa cayn waa inay gaartaa wainqallad haba yaraatee min manfadin meel furanoo maftuuxin manfadin meel wax ka dusi karaanoo maftuuxin oo furan ilaa joofin joofu fur marka waxa wuu yidhi wax waxa furinahayaa waa cayn baa gaartay haba yaraatee meel furan oo joof u furan bay ka baxday sankii oo kalea ku jira oo joof u daloola maskaxdii oo kale gaari karaa dhegtii oo kale ayaa u furan caloosha haddii meel laga dolooliyo meeshaas waxay noqonaysaa manfad maftuux manfad maftuux marka muxuu rabaa inuu inuu ka bixiyo oo ku yidhaahdo manfad maftuuxa ma ah waxa la yidhaha masaam timaha meelahaas ay ka furfuran yihiin salalkooda ku jiraan oo kale ayaa wax la saaray wixii baa meel kale gaaray ama waa indhakuushay markuu indhakuushay ayaa indhakuulkii wuxuu ka soo baxay dhuntuu uga dhadhamay marka wuxuu leeyahy manfad maftuux ma waxaan tarashux wax meel ka dhididay oo ka socday weeye meel furan wax ka baxay wixii ma marka daabidka waxa uu yidhi cayn waa inay gashaa gaartaa haba iska yaraato joof waa inay gaartaa manfad maftuuxna waa inay ka soo gaartaa meeshay aan furnayno ayadoo wax iska dhididahayay saasoo kale waxba dhibi mayso daabit iyo qaacido waa la kala yaqaanaa waan u malaynaa qawaacid fiqhiya iyo dawaabit fiqhiya قاعدة هذه اللي يراهدو قاعدة دو حلقة مسائل بدن أو عامه أو أبواب مختلفة كجرة إني إني كساب سنة اليقين لا يزال بالشك هل باب كلي اسمه اعتمادي هل باب كلي الضرر يزال هل باب ما اعتمادي باب بدن بيجلس لكن ضابط هذه اللي يراهدو wax isku hal baaba ku saabsan oo masaa'il ee masaa'il khaas ah oo isku hal mowduuc ku saabsan ayaa daabitku ku saabsan wal jimaacu jimaaci wal inzaalu biyadatin weeye can mubaasharatin taabasho aw istimnaa'in ama biyo iska dalbid oo qofkii asagu mani iska raadiyo caaliman xaalu yaa mid og bitaxriimi xaaraam noqoshada daakiran lisowmi soomkana xasuusan marka jimaacan inuu xaaraam yahay ninkii beled islaamiya wax laga yaqaanaa jooga waa ogyi hadduu jaahil noqdana wax loogu cudurdaaro badan meesha ma yaallaan laakiin waxaa laga yaabaa inuu ka yimid meel oo aan diinba laga aqoon ama hadda dhow soo islaamay waxyaalahan inay wax dhib hayaan uusan ogeyn kaasoo kale waa loo cudurdaaray ninkii soomka aanu xasuusano inuu ilowsan asaguna inuu sooman yahay oo jimaac sameeye ama cunto cuna inkastoo haddee jimaacaas madaahibta ikhtilaaf xoog badan uu ku jiro aad ay uga murmaan haddana sida madhabta shaaficiyada ku socotaa waxa weeye ninkii halmaamo cuntada cunoo kaleu la mid meeshaas haddee mubaashara haddii uu inzaal ku yimaado ku waxbuu taabtay biyaa ka yimi soomkii waa ka waajibay wayalzamuhu waxaa ku laasimahaya liifsaadi sawmi hadhowtadii ixtiraasyada waxbuu ka keenkeeni doonaa wayalzamuhu waxaa ku laasimaya liifsaadi sawmi soomkii fasaadidiisiyo fii ramadaana uu fasaadiyo biljimaaci jimaac uu ku fasaadiyo maca alqadaa'i qadaha la jirankiisa alkafaaratu kafaara ku laasimaysa ninkii soomka jimaac ku fasaadiya ramadaan qada iyo kafaara laga raba qadaa iyo kafaara ayaa labadoodaba laga raba wahiya kafaaradii cidqu raqabatin luqun inuu xoreeyo weeye mu'minatin mu'minadaho saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebo almudirati dhibaysa mudirati lilcamali waalkasbi ceeb uusan la shaqaysan karin waa inaysa qabin mid jiisa iyo mid indhala iyo kaas xorayntiisa laga yeeli maayo qof shaqaysan karaa laga raba addoonka inuu xoray fa in lam yajid hadduusan helin sidaan hadda annaga aan ku jirno addoommaba aan la arag oo kale fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba biloodoo israacraacsan baa laga raba fa in lam yastadic hadduusan kari karin fa itcaamu sittiina miskiinan lixdan miskiin inuu quudiyaa laga raba fain cajaza hadduu ka caajizana habatat waa sugnaanaysaa fii dimmati dushiisaoo waaguu xelo ayuu iska bixina de ninkii uu nabiga sal allahu calayh wasalam usoo ashtakoodo yidhi waa halaagsaday maxaa ku halaajiyey oo yidhi haweentaydii aan ku dhacay ramadaan nabiga sal alla alay slam luquna aa xoraysa ma ma heli kartaa markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi laba bilood ma soomi kartaa markaasuu ma kari karo ama riwaayooyinka qaarkood mise wuxuu kaasi ahaa kii oo dihaarka midkii yidhi luquntaan maana wax kale ma hayo haye lixdan miskiin ma quudin kartaa markaasuu wuxuu yidhi maya ma kari karo markaasuu iska fadhiistay hadhowtay alla keenay timir lagu wado dembiil lagu wado markaasuu nebigu sal allahu calayh wasalam uu yidhi ordoo iska bixi markaasuu wuxuu yidhi ma reer naga daran baan siina annagaa baahi baan caawa loo helaynay markaasuu yidhi ordoo reerkaaga ku quudi marka reerkaaga ku quudi uu yidhi ku quudi iska cuna idinku wax bixi iyo waxa bixin iyo wax dambe lagama hadlin wax dambe lagama hadlin meeshaas marka wuxuu leeyahay haddii uusan wax bixin dimadiisay ku sugnaanaysa nebiga sal alla alay sl waxba ma karo markuu yidhina waa ka aamus walaa yajibu waajibi maayo cala almawduucati midii la wadiyey tii la jimaacay kafaaratun kafaara ku waajibi mayso ninkii baa kafaarada laga rabaa naagtii kafaara ku waajibi mayso maadaama iyada aan waxba lagu soo hadal qaadin fa in facala hadduu sameeyo jamiica daalika intaa la soo sheegay naasiyan isagoo halmaansan cuntadii iyo cabitaankii iyo jimaacii iyo meel joofaho waxgaareen iyo waxyaalihii lasoo sheegay hadduu asagoo halmaansan sameeyo ow jaahilan asagoo jaahila ow mukrahan asagoo lagu khasbay ow qalabahu lqay'u matagii baa ka adkaaday oo kii asagana laba loo kala qaado ninkuu ka qaalib noqdana qada lagama rabo ninkii ninkii ismatajiyana waa qada laga rabo ow anzala waa dejiyey biyihii minidii bixtilaamin ixtilaam waa hurday waa qarwey isagoo wax samaynahayuu arkay biyaa ka yimid soonkii ka jabima ow fikrin faker qalbigii marka wuxuu uga fakeray xaaskiisii oo sidaasoo kale markaasaa biyo ka yimaadeen ow nadarin fiiro waa fiiriyo fiiradiibu ku daamiyo markaasaa wax ka yimaadeen ow nasala jawfahu calooshiisa waxaa degay biyihii baa ku degay bimadmadatin luqluqasho wastinshaaqin bilaa mubaalaqatin asagoo aan ku xeeldheeraan isagoo kuma xeeldheeraan biyuhu ku luqluqana ayaa ku fakaray ow jara riiqu candhuuftii baa la dareersatay bimaa baqiya wixii haro min aطacaami cuntadii ah fii khilaali asnaanihi ilkihiisa dhexahooda bacda takhliilihi markuu asagu findhicishay ka bacdi uu cajizay can majihi inuu tufo uu ka cajizay marka findhicilkii marka waxaa suuragala markuu findhicilinaya wax inay dhuunta agtooda tagaan inuu soo baxshaaba suuragalahaya meeshii laga soo bixin lahaa waaba dhaafeen ama markii horeysay meel ku dhageenoo mar dambaa candhuuftii iskala tag hadduu damca iska soo celina ma celin karo meel uusan soo celin karin bay tahay أو جمع ريقه أما عندوفتي سيب كلمي في فمه أبكيس وابتلعه والق صرفا أسوه صافئا أفكيس عندوف بدن كو أروريي عندوف تاس وحكلو لجرا مجران أيضا كليجيدو خالص وي واسكلق دق وين نواب التحي لكن وح عندوفتي سي لجرا مجر marka anuufta kaligeedna waxba uga jira uga jabi mahayaan intaas oo dhan jawaabtooda mar dambu keenin doona lam yadurru fi jami'i dalka waxba dhibi maayo way sixsoom ayuu oran doonaa أو أخرج اللسان على لسانه أخرجه وسبحي على لسانه عرب كيس أيو عنوفته كبحي ثم رده وعليه وبلعه والله عرب كيسو عنوفة سارنته بنانك وسبحي وعشده والله waxba ka dhibi mayso maxaa yeelay candhuuftu booskeedii bay weli ku jirtaa maadaama carabka saaran tahay booskeedii bay ku jirtaa wax bannaan u baxay oo ajnabi noqday ma bannaan wax laga keenay ma aw iqtalaca wuxuu fujiyey nukhaamatan xaaku min baadinihi baadinkiisuu ka soo fujiyo wallafadaha waa iska tuf nin ismatajiyo kale laga dhigi maayuu ku leeyahay hadduu xaaqadii ama muxuu ahaa dhuunta ay ka soo baxdo ama maskaxda ka soo degto oo markaas uu tufo أو ضلع الفجر واجب بريي وفي فمه أفكي صدعام عنتا كجرته فلفظه واسكطف واجب بريي مركي اللي رباطف أو كان مجامعا جماع بكجره فالنزع واسيبتي في الحال إسلام مرك أسألنا صومك وحبا كبري مهيان مر واجب فجر كده لشدي سيبه هدي أو كبح أو نام أما واسيحدي جميع النهار ما أنت يودن بهردي بقى maantoo dhan hadduu hurday gaajaba ma qabanoo wax kama warqabinoo waxba la odhan mahayee ninkii soonkiisii waa jira ow uqmiya calayhi waa la miyo daboolay fiihi maantii oo dhan jamiicu nahaar wa afaaqa waa soo miirsaday laxdatan minhu wax ilbiriqsi ka mida wax yaroo ka miduu soo miirsaday intii kale waa miir daboolnaa markaasna soonkiisii buri maayo laakiin haddii miir daboolku subaxdii ilaa habeenkii qaato subaxdii ilaa habeenkii uu qaato marka kaas soomna ma leh haddee dadkii soom korkiisa yahayna maaha lam yadurahu ma dhibahayo madkuurkaasi fii jamiici daalik wayasixu sowmuhu soomkiisiina waa ansaxaya intaasoo dhan ama jahligaa loogu cudurdaarahaya ama cajzi baa loogu cudurdaarahaya ama ikraaha ama wax noocaasaa loogu cudurdaaraya meeshaas haddee haddii waagii asagoo jimac ku bariy ku jiro uu waagii bariyey horey wuxuu kuu yidhi hadduu xataa wax yar ku daaho mis soomkii maantaas ma jiro وإذا أكل هدو عنو معتقدا أسوأ عقيديسا أنه ليل هبين إنك هبين نما أسوأ أي لا تحيبو عنه فبان وحا عداد أنه نهار إني مالنت صباح دي بقى هيد هبين نما ميودة هي سوى حسكدو عنه هي الباب كي وفري وكان صباح أو أكل وعنو ضانا حالو يمد ميودة هي للقروب قرح دي إني دعضي hoogaa mugdiga u muuqdo qoraxdii baa dhacday la daruuri waxbaa isku aadiyey daruurtii baa ka wareegtay qoraxdii baaba soo baxday maya wuxuu yidhi waydaa kale hadduu cuno muctaqidan isagoo moodahaya annahu leylun inuu yahay fabaana ay soo caddaato annahu nahaarun inuu yahay ow akala waa cunay daanan isagoo moodahaya lilquruubi qorax dhaci wastamara alishkaalu ishkaalkii baana daa'imay wajaba alqadaa qadaa ku waajiba subaxdii waxa caddaatay markuu cunay inay waa beri ahay qadaa laga rabaa buu leeyahay haye qoraxdii oo sii dhacaysa ayuu marka wuxuu is yidhi qoraxdii waa dhacday waa iskaga maleeyey laakiin wax dadaal iyo midna ma uusan gelin ishkaal baa marka yimid qoraxdii ma dhacday mise ma dhicin qoraxda asal waxaa inaysan dhicin marka waxaa la rabaa ama in inta la ijtihaado ijtihaad wax lagu ogaado ama in wax la xaqiiqsado qoraxdii inay dhacday qoraxdii inay dhacday waa loo jeedaa waa dhacday waa la xaqiiqsay waa la ijtihaaday shalay galab waxay dhacday labiyo toban saac iyo afar daqiiqo galabta waxaa la joogaa labiyo toban saac iyo shan daqiiqo qoraxdii inay dhacday markaan ijtihaad danni yaqiin ku dhow baa la haysta ijtihaad baa lagu laakiin min gayri ijtihaad wa min gayri yaqiin inuu qofku iska afuro lama ijtihaadkaas waxaa soo geli karo oo kale carradii oo dhan waa madoobaatay mugdi bay noqotay oo daruurtan meesha hadda ku muuqata wax ka zaa'ida ayaa carradii madoobaatay marka haddii uun wax calaamaa lagu garto calaamadaasaa marka la raacahaya وإن ظن هدوء ملايو أن الفجر لم يطلع واجي إنه سنبرين فأكل أعنه واستمر دائم الإشكال شكي إنه دائم فلا قضاء قدم جرت ساك الصباح دي هبين بيا هيد مركا وحبو عني شكي بقى قال وابري بقى مسوى بري ما وحسوا كلا عدادين مجران wax wali soo kala cadaaday ma jiro asal waxa weeye inay habeen ahayd haddaan mar wax cadaaday la arag asalkii hore la iskaga socono ninkaas habeennimo wax cunaa laga soo qaado al aslu an al fajr lam yadlu saasa horan wa laakiin waxay khilaafsan galabtii haddii ay tahay qorax dhaca ay tahay oo ishkaalku daa'imana wuxuu ku yiri waa qadaynaya maxaa yeelay asalku waxa weeye nahaar maalin inay tahay asala ilaa marka wax ama ijtihaad ama xaqiiqo la ogaado inay qoraxdii dhacday asal waxa inay qoraxdii soo jeed waa barigana asal waxa in habeen ay tahay haddii uu shakiyo war waa bari miya mise waa habeen oo wax kala cadaaday aan la arag inay habeentaa laga soo qaaday laakiin haddii wax kala cadaadaan wax cadaadaa lagu dhaqmo wax cadaadaa lagu lagu socono وإن ضرع هدو سو سو كردو في أثناء يوم ما أنت دحد الجنون والي ولو في لحظة منه البرقس وكم ذها وهو شقفك أو استغرق نهاره ما أنت سيبا أي كعام نقطي بالإغماء مير دبر قفك واسوحي ما أنت يرن وكجر أو ضرع حيض حيض بس وكر نراتي أديك دعوة نفاس بدل صوم صومك وبره soomkii iqmahaas oo mudbiq ah maantii oo dhan dhammaystiray ama junuun waali hadday saac wax yarba ku dhacdo soomkii waa jibinaysa iyo xayd iyo nifaas mufdiraadkii uu meesha uga baxay ويندب السحور السحور بالسنية وإن قل هوا يرات ولو بماء بيبها أهو وهد تسحروا فإن في السحور بركة بركة ذات الأثابين والافضل تاخيره سيده فضلك بدن وان دب لو دغو ما لم يخف الصبح دوس الصبح كعبس واغو انو بري دوس كعبس انو دب دغا فيع والافضل تعجيل الفطر افرك ان لددجيو اذا تحقق القروب دعتانك هدو حقيقه صم اما وحي حقيقه او دو اجتهاده وحيالها لو اجتهاده اي كميت تاي ساعده او كلا اي كميت واكو افرحيا marka hadii uu hubsado in qorraxda dhacdo inuu dadajiyo ayaa sunna saasa fadli badan way yufdiru ala tamaratin timiru ku afraya witran tirsi isdara فإن يجد هدوسن هلم فالماء أفضل بها فضل بضل ويقول وحلي اللهم لك الصمت أذان كوسومي وعلى رزقك أفطر رزقك أذان كوأفر ساسو لي دعاء سد وقتك ودعاء سنة هي أنا وقتي أو إيه cibaado ciribteed weeyo cibaadooyinka ciribtooda hadee ducada iyo waxyaalaha noocaas oo kale waxay ku fiican yihiin fayda faraqta fansab sida aayadaas ay sheegayso in duco iyo wax lagu lagu cibaado kale lagu xijiyo cibaadada dhammaad ويندب كثرة الجود ديقس نما بدن بالا سنيا wax badan inuu bixiyo sida nabiga sallallahu alayhi wasallam rabbaan ugu deeqsanaan jir wasilatu rahim qaraabadi xariirintii وكثرة تلاوة القرآن القرآن كأخرس كيسا بدنانتي والقرآن بدن إنه أخريه والاعتكاف إنه اعتكافه سيما مثل ماله العشر الأواخر طبعا كقدم بيا أيو مثل ماله كواسي وحوي زائد فضيلة زائدة وأن يفض وأن يفضر إنه أفري الصوام الصوام هو صوما ولو بما بيبها وننك الصوم ننك من فطر صائما فله مثل أجر سيد الحديث كاسو شيء قفك أفري ننك أجر كيسو كل لي بيبا نقطين وعفر qofka hadda soomana lama rabo inuu yaraa gurigeyga aan ka afurahayaayo isagoo gurigiisa uu ka afuraya ajir zaa'ida male laakiin hadduu ninkaana afuriyo ninkaana wax heli leh وتقديم غسل الجنابة جنابة قبيس كيدين هرمري على الفجر وبرق كهرين قبيستانة سنو واجب ما هنا أصو جنابة قبين وبرستو قبيستو وحبك بإن ميس لكن وفضيل وترك القيبة قيبة إنو كتغو يوال كذب بنتي يوال فحش يوال شهوات شهوات إنو كتغو marka hada qiibada iyo kadib iyo fuxshu kuwaas ka tegidaanka sunna ma ahan waagi horena xaraan bay ahaayeen soonkana waa ku sii adkaaneen mutaakid marka hadda asaga wuu yundabi buu ku daray marka min xaytu soomi weeye soomka dhinaciisa marka loo fiirsho awal ayaga dembiga ay qabeen waa iska qabaan laakiin soomkaaba haddana mutaakid wax la sii noqon walfasdi toobinkii walfasdi talaantalidii iyo walxijaamati toobinkii fasdiga dhiid baa la dilaacinaya markaasaa dhiig laga bixinayaa toobinkana waxaa la saarayaa laf iyo waxbaa la saaraya dhiigga lagu soo bixinaya labadoodu waa labadoodu waa iska dhiig bixis wey maadaama xadiid ku soo aroorayoo afdaraal xaajimu walmaxjuumu xadiidkaasna iyo xadiidta ka hor imaanaysa culummada in badan ku mashquuleen in lagaba tago fain shuutima haddii la caayo falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imu waa soomar marka haddii xadiidkii ku saabsanaayo qof hadduu ku caayo kula caayo kula caytamo waa soomanahay dheh ma afku ka leeyahay mise qalbigu ka leeyahay inuu afka ka yiraahdo oo markaas sidaa iskaga celiyana waa imaanaysa wa taxrumu lqublatu dhunkashadii naagtiisa u dhunkada xaraaman liman xarakad shahwatahu shahwadiisa mid ay dhaqaajinayso shahwaday dhaqaajinaysana waxaa laga wadaa waa in shahwo oo jimaaca gaadhsiin karaysa walwisaalu soomkii inuu xariiriyo asagana xaaraam wey wisaalkaas bian laa yatanaawala waa inuusan qaadan fi leyli shay an waxba habeenkii iyo maantiiba waxba ma cuninoo waa israacsi marka maantii waa la yaqaanaayo soomkan waaba la amraya habeenkii yuu u soomanya habeenkii wuxuu u soomanya lama yaqa waa ka mamnuuc falow shariba hadduu cabo maa'an biyo walow jarcatan hal kabashaaba ha noqoto cinda suxuuri falaa taxriima taxriim ma jiro wisaalkii meeshaas uga bax shardi maaha inuu wax badan cuno shardi maaha meeshaan waxa weye wisaalkii cibaad ahaan baaba loo diidan yahay inkastoo dhibaatana ugu jirto cibaad ahaan baaba loo diidan yahay hadduu wax un yar laqo ama wax yar cabo wisaal ma jiro wayukrahu dowqu dacaami cunto inuu dhadhamiyo waa la kahdaa cuntada inay bislaatay in kale inuu dhadhamiyey waxba ma laqin waa dhadhamiyey waa ka luqluqday waa iska tufay marka inuu dhadhamiyo waa la kahdaa wa cilkum xanjadii calalinteedii cilkiya cilku waa xanjada waxa la calalinayo shayga xanjada la calalinahayo ayadana waa la kahda hadday ugu yartay candhuuf badan bay meesha ku aruurin doontaayoo ama dhadhankeedii uu la laqo ama hadduu tufo tufo uu oomi doono wasiwaakum marka waxyaalahaasoo dhan waxa dee cuntadii ka agdhoweeye waxuu laqayna ma jirto wasiwaakum bacda zawaal zawaalka ka bacdigiisu inuu cadaydo sida madhabtu ku socoto waa sidaas weeye bacda zawaal mar haddii qoraxdu xagga u wareegta inuusan cadayan saxaabadan aqwaal kala duduwan baa laga soo sheegay xaafid ibnu xajar xadiid wuxuu soo guuriyey mucaad ibnu jabal uu yidhi dabaraani baan ka soo guuriyeyo markii mucaad ibnu jabal la yidhi ma cadayanaa uu yidhi cadayda markaasaa le maalinta gelinke maanta ka marma markaasuu yidhi subaxya galab markaasaa la yidhi dad baa diiday oo waxay yidhaahdeen laquluufa masaa'im xadiidkaasay soo qaatay marka wuxuu yidhi inay ayaga afkooda qalajiya faruuriyahooda qalajiyaan khayr uguma jiruy oo khiyaarkood ku qalajiyaan ee shar baa ugu jirto xadiidkaas in loo deliishado asaga waa u diid sanadkiisana wuxuu ku sheegay dabaraani uu kasoo wariyey kasoo guriyey wuxuu yidhi sanadkiisa jayid wey culummada oo le galabtii in la afurto la cadaydana waxay u deliishanayaan xadiidkaas la khuluufa misaa'imi adyam cinda allahi min riixil miski xadiidkaas ayay u deliishanayaan khuluufku marka inuu afka ka imaanayo inuu yahay wax daakhilka ka imaanaya meeshaasna waxaad arkaysaa in khuluufkii sida loo arkayo uu luq ahaan khilaafku ku jiro laa kuxlun indhakuulashadii karaahiye maahan iyo wastixmaamun biyo kulul inuu ku qubaysto biyaha kululoo lagu qubaystaa khaas ahaan meelaha qabowga ah oo kale waxa weye waa shay jirka raaxa u awo mamnuuc kamaa indha kuulashadiina mamnuuc kamaa xataa wuxuu ku indhakuusha qaarkood hadday hoos u dhacaamahayaanu ma noqonahayan wixii wax afurinahaya ma noqonahayan wayukrahu likulli axadin axad kasta waxaa loo kahdaa samtu yowmin maalin inuu aamuso ila leyli habeenkii laga gaaro maanta ilaa caaway ma hadlaha mamnuuc bay tahay oo abubakar markii loo sheego lii naagtaa hiblaaha iyadoo aamusan bay soo xajiso ilaa xajkaasi ka dhammaado ma hadlayso wuxuu yidhi inna haadaa laa yaxilu inna haadaa min camali iljaahiliya jaahiliga waxay ku cibaadaysan jireen aamus ayay ku cibaadaysan jireen qofka lama rabo inuu aamuso waa inuu qira akhriyo dikri akhriyo hadalkii uu xaajo u baahan yahay ku hadlo soomaalidana hadda waxbaa naga soo gaaray oo waxaa la yidhaha fulaan wuxuu ku jiraa khalwuu ku jiraa marka haddaa la hadlish faruu kuu taagtaaga afkaala hadlo waxbaa naga soo gaaray ومن لزمه نكو لازم قضاء شيء شيء قضينتي سو من رمضان كمدا يندب وحا لسنيا له أساق أن يقضيه إنو قضيه متتابعا حال يمد إسراع رأسانه على الفوي دقدق رمضان بالغوية شيء عذردار بوغتغي marka inuu israac raaciyo oo si degdegana u soo qadeeya u sunna si dimadiisu hore bari ugu noqoto awal ramadaankii waa jirhaday shan beri baa ka tagtay marka shantaas beri ramadaanba uu dhammaado hadduu caafimaado horey inuu kala yimaado isxariiriyo isdabageliyo horey soomkaa iskaga bixiya u sunna laakiin waajibkuma maxaa yeele aayadda waxay ku tiri ficiddatun min ayaamin uqar maalmihii un tirsigooda laga rabaa maalmo kale tagsan waa noqon karaan laakiin sida fadliga badan waxa weeye inuu iska dedejiyo dimadiisa beriyeeyo ولا يجوز ما بنانا أن يؤخر القضاء قضاها إنه دبلغ إلى رمضان آخر رمضان كان بغير عذر عذر الآن سو عذره كخص بيان لعر رمضان كان حج صوم كي لغول رمضان كان إنه جارسي ومركي رمضان سوى دوا لبع عريري بين نقوني ساسيدي حايش ورين جرتي مال معنى لكو يلين رمضان وإنا قضينا نو سورة قلمين نبي